بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada caalamulyowm qodobadan ku soo qaadan doona barnaamijkeenna waxaa ka mid ah taraam iyo zeleniski oo yeeshay kulan muhiima kadib fadhigii alaaska haddaba maxay dhinacyada meel wada dhigeen sidoo kale hogaamiyaasha yurub oo dhankooda kulankii seleniski kadib fadhi xasaasiya la yeeshay madaxa aqalka cad iyo buutin oo laga wacay qadka taleefanka maxaa ka jira inay wada kulmayaan faladimir buutin iyo faladimir seleniski muxuu kidhi milinka ruushka looga arrimiyo ka soo saaray fadhiyadan maxayse tahay saadaasha xigta ma sii socoshada dagaalka yukrain mise xal diblomaasiyadeed qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah yuhuudda oo duulaan cusub ku soo qaaday magaalada khaza qorshuhuna uu yahay inay guud ahaan la wareegaan magaaladaasi xilli halkeedii ay ka sii socoto duqaymaha bahalnimo ee yuhuuddu ay ka wadaan deegaanada marinka maraykanka oo joojiyey booqashada gudaha khaza xayiraadna ku soo rogay fiisaha dadku ay ku gaari karaan halkaasi haddaba caqabad intee la eeg ayay tani ku keeni kartaa muslimiinta ku nool marinka waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin safarka dheer ee beeraha afrika ilaa warshadaha qaaradda yurub maxaan ka naqaanaa kaakaowga dheemanta madow loo bixiyey ee laga soo saaro afrika kadibna loo iibgeeyo waddamada galbeedka qiimo intee la eeg ayayse ugu fadhidaa bulshada dhaqaale ahaan warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah qodobbadaasi wixii kale ee soo kordha ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa ee waa mar kale iyo caalamulyowm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan duulaanka cusub ee yuhuudda ay ku soo qaadeen magaalada khaza ku dhowaad laba sanno oo dagaal aan kala joogsi lahayn ay kaga jireen khaza burburiyeyna wax weliba galaabtayna nolosha kumannaan kun oo askari oo ka mid a ciidankiisa dhulkana la galay dhaqaale balaayiin dollar ah ayuu mar kale ciidanka yuhuudda ku dhawaaqay howlgal cusub oo hadafkiisu yahay in markan gebi ahaanba lagula wareego magaalada khaza lagana dhigo goob ay si dhammaystiran gacanta ugu hayaan yuhuudda qorshahaasi oo falanqeeyaashu sheegayaan inay hordhac u tahay hergelinta siyaasadda lagu doonayo in lagu barakiciyo shacabka reer filistiin kadib fashilkii ku yimid wadahadalladii muqaawamada iyo gumaystaha dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka iyo sahaayinada ayaa isku afgartay qorsho ah in dagaalka lasii wado isla markaana xoog lagu soo furto maxaabiista yuhuudda inta ka hartay ee gacanta ugu jirta muqaawamada filistiin waxaana toddobaadkii hore go'aankaasi loogu codeeyey kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda tal abiib in ka badan siddeetan kun oo askari ayaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha loo soo geliyey marinka khaza kuwaas oo ku hubaysan kumanaan taangiye ah howlgalkooda ayaana ka bilowday xaafadda azaytuun ee dhacda waqooyiga magaalada khaza diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa iyagana fulinaya duqaymo aad u culus oo beegsanaya wax kasta oo dhaqaaqa warbixin uu daabacay mowqica woola ee yuhuuddu leedahay ayaa lagu sheegay in duulaankan cusub uu khatar culus gelinayo ciidankooda taliyaha guud ee gumaystaha ayaana iska fogeeyey fashilka ka yimaada howlgalkaasi oo sida ka muuqata hadalladiisa uusan ku qanacsanayn go'aannada siyaasadeed ee uu qaadanayo benyamin netanyahu kooxaha muqaawamada filistiin oo iyaguna iska diiday dhammaan shuruudihii wadahadalka ee miiska ay soo saareen talaabiib iyo washington ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan halganka taangiyada cadowga iyagoo boolbool u kala furmayna la jiidi doono halka bakhtiyada askarta gumaystaha dib loo celin doono iyadoo naxshe lagu wado durba waxay beegsi ku bilaabeen taangiyada yahuudda saacadihii la soo dhaafay ayaana waxaa siyaabo kala duwan loogu beegsaday xaafadda azaytuun ilaa laba taangi ayaana lala helay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo miinooyin aad u culus warbixinno sirdoon oo soo baxaya ayaa muujinaya in hoggaanka militari ee muqaawamada uu amar ku bixiyey in la toogto maxaabiista cadowga haddiise haayanadu ay isku dayaan inay xoog ku furtaan sida muuqatana benyamin netanyahu ayaa doonaya in uu ka takhalluso maxaabiista ay gacanta kaga hayaan kooxaha wax iska cabinta sababta ayaana lagu sheegay inuu ka cagajiidayo inuu aqbalo shuruudaha laga doonayo ee ay ka mid tahay inuu soo daayo kumanaanka maxaabiista filistiin oo ay ku jiraan kuwa qaarkood ku xukuman xabsi daa'in in ku dhow laba sano oo laga joogo tan iyo markii uu gumaystuhu soo galay magaalada khaza uu weli maxaqiijin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii dagaalka uu iclaamiyey netanyahu lama burburin muqaawamada oo weli waa kuwo xoogan oo marka ay doonaan duulaan tegaya lama soo furan maxaabiistii kuwii la isku dayeyna in xoog lagu soo furto wuxuu masiirkoodu noqday dhimasho sida ka muuqatana waxa keliya ee shaqaynaya ayaa ah dalabaadka kooxaha wax iska caabinta ee reer filistiin oo halkudhigoodu yahay in maxaabiistaasi ay ku sii deyn karaan heshiis xabsiyada ka soo saaraya kumanaan ka mid a shacabka reer filistiin ee muddada dheer ku jeebeysan sujuunta cadowga duulaankii duufaanul aksa natiijadii ka dhalatay ayaa noqotay lacnadda ciirsanaysa maamulka yahuudda marka laga soo tago jaraa'imta foosha xun ee uu geystay qudhiisa isagana waxa uu wajahayaa fuuqbax militari iyo mid dhaqaale in ka badan labiiyo toban kun oo askari ayaa isaga tegay ciidanka arrintaasina waxay sababtay in la raadiyo murtasaqo ama la ciidameeyo yahuudda kale ee ku sugan waddamada reer galbeedka sida faransiiska maraykanka iyo dalal kale sida ay sheegtay idaacadda sahaayinada qorshaha ayaa wuxuu yahay in toddoba boqol oo ka mid ah jaaliyadda yahuudda ee ku nool dibadda lagu soo daro ciidanka si loo buuxiyo nusqaanta jirta yahuudda ugu badan ee hadda dibadda laga soo tajniidinayo ayaana ah yahuudda degta etoobiya
سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka caalamulyowm ayaana ku guda jirnaa qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa halkan ka soo jeedinaya ilyaas cabdulaahi faysalad baad u mahadsan tahay waxaan maanta xubinta inteeda badan ku soo qaadanaynaa kulan saacadihii lasoo dhaafay dhex maray donald trump iyo madaxweynaha ukrain iyo sidoo kale inta badan madaxyaweynta dalalka yurub waxaa habeennimadii xalay loo ballansanaa kulan ay si gaar ah u yeelanayeen donald trump iyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski iyo sidoo kale madaxyaweynta qaar ka mid ah dalalka qaaradda yurub waxaa marka uu ugu horreysay kulan ka wada qaatay madaxda dalalka mareykanka iyo ukrain kadib markii uu kulankaas soo afmeermay waxaa mar kale wada fadhiistay donald trump iyo qaar ka mid ah madaxda dalalka yurub waxaan eegi doonnaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay jariiradaha dunida ka qoreen kulamadan dhinacyada dhex maray haddii aan ku hormarno kulankii zelenski iyo trump intii uusan bilaaban wargeysyada ugu waaweyn dunida sida bloomberg oo kale waxay wadeen saadaalinna ay ku sheegayaan waxa uu wajihi karo valadimir zelenski waxa uu jornaalkan oo kale leeyahay valadimir zelenski waxa uu wajihi karaa laba dooq oo aad u xun waa midda koowaade in uu ka horyimaado donald trump ama inuu ogolaado shuruudaha madaxa aqalka cad ee lagu joojinayo dagaalka xitaa haddii qodobadu ay ka mid yihiin in zelenski uu ka tanaasulo dhul fara badan donald trump isagu laftiisa saadaalintu qayb ayuu ka ahaa oo wargeysyadu waxay faaqidayeen qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka uu u leeyahay ee true social isagoona yidhi wax weyn ayaa ka dhici doona gudaha aqalka cad horeyna umaanan arag sida hogaamiyaasha yurub markan ay u soo urureen markii uu soo dhowaaday wakhtigii ballanka kulanka ay yeelanayeen zelenski iyo trump waxaa la arkaya saraakiil sarsare oo la socotay wafdiga ukrain oo gudaha aqalka cad lasii gelaya qariirad middan ayaana saxiifado fara badan oo ka soo baxa dunida dacaladeeda ku fasireen in zelenski iyo hogaamiyaasha yurub ay intaba ka soo horjeedaan tallaabooyinka trump la saadaalinaya in uu ku soo afmeero dagaalka ukrain oo ay ugu horreysa ka tanaasulid lagu qasbo xukuumadda kiyef in ay ka tanaasusho dhul fara badan oo waqti xaadirkan gacanta ugu jiraa xukuumadda moscow kadib markii kulanku uu furmay waxaa lasoo bandhigay muuqaalo fara badan oo muujinaya in wadahadalladu ay ku bilowdeen jawi deggan oo kaftan siyaasadeed lagu lamaaniyey iyadoo mararka qaar donald trump uu si aanaan saraaxo ahayn zelenski ugu sheegayey hadallo ay saxaafaddu u fasirtay in ay yihiin in la doonayo in zelenski cadaadis lagu saaro inuu aqbalo qaar ka mid ah shuruudaha uu soo bandhigay valadimir putin si loo soo afmeero dagaalka arrimaha ay wargeysyada galbeedku sidoo kale faaqidayeen waxaa ka mid ah hadal aanan horay loo maqal oo uu ka dhawaajiyo donald trump intii uu socday kulankii uu la yeelanayo valadimir zelenski waana in si cad uu u sheegay in iyagu aysan bixin wax taageero milatari ah oo la siiyey ukraine balse ay hub ka iibiyaan nato natona iyadoo hubka ay ku wareejisay ukraine waxa uuna yidhi annagu waxba ma siina ukraine waxaan keliya nato ka iibinnaa hub iyada ayaana ah midda qarashka bixinaysa kadibna ukraine ku wareejinaysa hubkaasi arrinkan ayay wargeysyada badanaa ay garan waayeen dhinac loo qaado faaqidaaddeeda waxaa xusid mudan in intii uu socday kulankii ay yeesheen trump iyo zelenski aanan marnabo lasoo hadal qaadin islamarkaana aanan mowduuc laga furin qaar ka mid ah qodobadii putin uu ku xiray in lasoo afmiro dagaalka islamarkaana reer yurub ay ka baqdin qabeen in trump uu ku cadaadiyo zelenski waxaa ka mid ah qadiyadda ka tanaasulidda ay ukraine ka tanaasulayso inta badan dhulka hadda gacanta ugu jira ruushka ilaa intii kulanka uu ka dhammaanayana marnabo ma soo hadal qaadin qadiyadan donald trump balse waxa uu sheegay in arrimo badan uu kala hadli doono hogaamiyaasha yurub kadib marka uu soo afmeermo fadhigan uu la leeyahay zelenski kadib markii uu soo gebagaboobay fadhigii ay lahaayeen madaxda dalalka maraykanka iyo ukraine waxaa durbadiiba isagana furmay kulankii ay lahaayeen trump iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda yurub oo ay ugu horeeyaan dalalka ingiriiska jarmalka iyo faransiiska waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato kulankan ayaa isagana socday in muddo ah waxayna dhinacyadu gorfayeen arrimo dhowr ah oo la xiriira dagaalka ukraine iyo halka ay reer yurub ka taagan tahay qadiyadda kiyef islamarkaana aysan u ogolaan doonin in ukraine ay ka tanaasusho dhul fara badan si keliya loo soo afmeero xiisadda colaadeed waxay sidoo kale hogaamiyaasha yurub miiska saareen qadiyad la xiriirta damaanad qaad amni oo buuxa oo ay hesho dowladda ukraine ilaan xagla laaban xal ma keenaan ee qaar ka mid ah xukuumadaha ayaa isku dayey inay qaadaan tallaabooyin ay ku dhalinayaan muran si trump uu u meelmariyo qaar ka mid ah ujeedooyinka yurub marka laga hadlayo qadiyadda ukraine sida in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xukuumadda kiyef qayb ka noqoto gaashaanbuurta nato tanina dabcan waa mid ka mid ah arrimaha ugu xooggan ee ay ka didsan tahay xukuumadda moscow ilaa hadda ma jiraan wax warbaahinta loo soo bandhigay oo muujinaya natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday kulankii uu donald trump la yeeshay qaar ka mid ah madaxda qaaradda yurub balse waxay falanqeennada qaarkii ee ay saxiifaduhu sameynayaan sheegayaan in aysan jirin natiijo sidaa u ballaaran oo laga gaaray fadhiyada labada ah ee ay marna yeesheen trump iyo zelenski marna uu trump la yeeshay qaar ka mid ah madaxda qaaradda yurub isla markii kulammada ay soo dhammaadeen waxaa war deg deg ah soo saaray aqalka ruushka looga arrimiye ee kremlinka waxa uuna sheegay in ruushku uusan marnaba ogolaan doonin iskuday kasta oo reer galbeedku ay ku doonayaan in ciidamo ay ku keenaan gudaha ukraine haddii taa ay dhacdana waxaa iman karta khatar ka weyn middan waxaana abuurmi doona colaad cusub ayaa la yidhi hadalkan dabcan ka soo baxay dhanka ruushka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah madaxda dalalka yurub intii kulanka ay la lahayn trump ay ka dhawaajiyeen sida muhiim ay u tahay in gudaha ukraine la geeyo askar qaaradda yurub ka socda si damaanad qaad amni buuxa ay u hesho xukuumadda kiyef jaraadyada dunida iyo waxyaabihii ay ka qoreen kulamadan ayayna weli ku guda jirnaaye donald trump ayaa qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha ruushka intii uu socday kulankii uu la qaadanayay madaxa ukraine valadimir zelenski iyo sidoo kale hogaamiyaasha yurub waxaana la xaqiijiyey in putin uu ogolaaday in kulan uu la qaato zelenski waxauna dhici karaa kulankan ayaa la yidhi muddo laba toddobaad ah gudaheeda waana sida jariiradaha dunida uu u xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha jarmalka nuqdadan iyo su-aalaha ugu badan ee ka soo laabtay waxaa ka mid ah reer yurub ma ku qasbanaan doonaan in ay raacaan aragtida putin islamarkaana zelenski uu ka tanaasulo dhul fara badan oo waqti xaadirkan gacanta ugu jira xukuumadda moscow maxayse tahay waxaa la filan kara haddii dhinacyadu intay wada fadhiistaan la ysku gacan seero ma dagaalka oo sii karaar qaata mise maraykanka oo ka soo laabta janjeeritaanka waqti xaadirkan ka muuqda ee uu u janjeero dhanka ruushka haddii aan qodobkaa intaa uga tallaabna aan markan milacsanno warbixin uu daabacay wargeeska new york times taasoo daaha ka rogaysa dowladda maraykanka oo joojisay booqashadii gudaha marinka lagu tegi jiray islamarkaana xayiraad ku soo rogtay guud ahaan fiisayaashii ay dadka muslimiinta ku booqan jireen dhulkaasi haddaba tani caqabad intee la-eg ayay ku keeni kartaa muslimiinta marinka ku nool wargeesku waxa uu sheegayaa in dowladda maraykanka ay si guud ahaaneyd xayiraad ugu soo rogtay booqashadii gudaha khaza lagu tegi jiray islamarkaana looga soo saari jiray dad fara badan oo qaba dhaawacyo halis ah dhanka carruurta waa caqabadda ugu weyn ayay saxiifaddu leedahay ee ay tallaabadan ku keeni karta shacabka marinka maadaama carruur fara badan oo qabta dhaawacyo halis ah dalka dibaddiisa loo qaadi jiray tallaabadan ayaana hadda istaagtay walow markii horeba ay ahayd mid si hoose ay ku wadeen hay-ado kheyri ah oo ay dad filistiiniyiin ah leeyihiin islamarkaana ka howlgala meel ka baxsan gudaha filistiin guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta aan iminkana u laabanno walaalkeen faysal iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas ayuu kaasi ahaa
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ciwaankeedu yahay safarka dheer ee beeraha afrika ilaa warshadaha qaaradda yurub maxaan ka naqaanaa kaakawga dheemanta madow loo bixiyey ee laga soo saaro afrika kadibna loo iibgeeyo waddamada galbeedka qiimo intee la-eg ayayse ugu fadhidaa bulshada dhaqaale ahaan warbixintan waxaa inoo hayaa xaaris cabdulqaadir goobtu waa dhul keymo ah oo ku yaal xadka waqooyi ee dalka ivory coast duuliyo faransiis ah ayaa ku dul wareegaya waddooyin dhoobo ah isagoo saaran diyaarad helikobtar ah waxa uu raadinayaa gawaari xamuul ah oo sida baco ee jawaano aad u culus howshaasi waxay u eg tahay dagaal lagula jiro tahriibiyaasha daroogada kokaayiinka ee latiin amerika balse dhab ahaantii waxaa laga hadlayo waa badeecad gebi ahaanba ka duwan mu-aada la mamnuuco sida qeybaha halista ee daraagiska ay dowladuhu la dagaalaan waa miraha geedka kaakawga oo sidoo kale loo yaqaan dahabka buniga kaas oo ah midka quudiya warshadaha caalamiga ah ee soo saara shukulaatada wuxuu hadda gudaha afrika uu geedkan isu bedelay xudunta ganacsi sharci darro ah oo laga faa'iido lacago malaayiin dollar waxaana ay khubaradu sheegaan in arrinkaas uu halis ku yahay dhaqaalaha dalalka ugu waaweyn ee soo saara kaakawga adduunka kuwaasoo kale ah dalalka ivory coast iyo ghana ganacsigan suuqa madow ayaa kashifaya shabakado tahriibin oo si aada uga faa'iideysta musuq maasuqa ee dhuglaanta xagga faqriga ee beeraleyda laga soo bilaabo baqaaro qarsoodiha oo ku yaal burkina faso ilaa dekadaha yurub halkaas oo kaakawgu dib loogu warshadeeyo lagana iibiyo shirkadaha waaweyn ee shukulaatada waxaa shabakadaha tahriibka ee kaakawga ay u muuqdaan kuwa xuduudaha ka tallaabaya siina baahaya sida inay yihiin shabakad ama koox caaro ah inta uu socdo safarkaasi waxay warbixino tibaaxayaan in waxyeelada ugu weyn ay soo gaarayso beeraleyda maadaama la boobayo tacabkooda ee shaqada adag ee ay hayaan si fudud mirahoodana loo guranayo kiisaska musuq maasuqa ee saraakiisha sareena si qarsoodi ah ayaa gebi ahaanba loo soo afjaraa halka kooxaha tahriibkan ay sii taajirayaan marka laga hadlayo sida geedka kaakawga ee aan waxba galabsan uu shidaal ugu noqday dhaqaalaha sharci darrada ah iyo cidda macaashka dhabta ka helaysa ganacsigan waxaa duuliyaha diyaaradeed oo ah la taliya dowladeed uuna warbixiyey wargeyska financial times isagoo codsanaya inaan magaciisa la shaacin uu xaaladda la meel dhigay kiisaska kokaayiinka ee colombiya ama amazon isagoo xusay in baaritaanka ku saabsan ganacsiga kaakawga uu ka khatar badan yahay marka la barbar dhigo tahriibinta hubka qiimaha kaakawga ee caalamka ayaa sare u kacay dhowaan waxaana uu gaaray in ka badan toban kun halkii tan bilihii lasoo dhaafay taasina waxa ay ka dhigan tahay saddexlaabka intii uu ahaa qiimahaasi horaantii labada kun saddexiyo labaatanka isbeddelkan ayaa loo sababeeyey kala duwanaanshaha ku yimid cimilada iyo cudurada ku dhaca dalagyada laakiin xakameynta qiimaha ay dowladaha ivory coast iyo gaana saareen dalalkaasi kuwaas oo si wada jir ah usoo saara ku dhowaad laba meelood saddex meel oo ka mid ah waxsoosaarka caalamka ee miraha kakawga waxa ay keentay in beeraleyda gudaha aysan helin wax ka badan qeyb yar oo ka mid ah qiimaha suuqa caalamiga beeraley badan ayaa hadda waxay ka leexanayaan nidaamka xakameynta ay sameeyeen dowladaha dalalka gaana iyo ivory coast iyagoo kakawga sii marsiinaya wakiilo tahriibiya oo u dhoofiya dalalka dariskala ah halkaasoo lagu iibiyo si xor ah oo waafaqsan suuqa ganacsiga sharci darrada ah ee kakawga ee ka socda ivory coast iyo gaana ayaa hadda waxa uu sabab u noqday jahwareer ku yimid qiimaha shukulaatada si laga soo xigtay xogta dowladda gaana ku dhowaad boqol iyo konton kun oo tan oo kakaw ah ee laga tahriibiyey dalkaasi xilligii dalaga ee u dhexeeya labada kun saddex iyo labaatan iyo afar labaatanka taasoo u dhiganta rubac ka mid ah waxsoosaarka guud inkastoo khubarada dhanka warshadaha ay sheegayaan in tirada dhabta ahi ay ka badan karto inta ay dowladdu sheegtay dhowr dal oo deris ah sida burkina faso togo iyo siraleon ayaa sheegtay inay sameeyeen kordhin ballaaran oo xagga dhoofinta ah inkastoo aysan wax kakaaw ah si rasmi a usoo saarin hababka tahriibku waxay raacaan waddooyin la yaqaan kakawga waxaa laga qaadaa beeraha waqooyi iyadoo loo gudbinayo burkina faso halkaas oo laga sii dhaqaajiyo dhanka guinea iyo togo si loogu nadiifiyo baqaro qarsoon looguna dhoofiyo sida badeecad dalkaas ka timid kakawgii oo si sharci darro ah lagu keenay ayaa ugu dambeyntii gaara xarumaha waaweyn ee wax lagu farsameeyo sida kuwa ku yaal dalalka biljamka iyo holland halkaas oo lagu burburiyo islamarkaana loogu bedelo subag budo iyo xitaa cabitaanada la warshadeeyo ee lagu daro maadada alcohol ee khamriga waa ka hor intaan loo suuq geynin shirkadaha shukulaatada ugu dambeyntan laga dhoofiyo iyadoo loo iibgeynayo dunida oo dhan inkastoo ivory coast iyo gaana ay kordhiyeen qiimaha ay kakawga uga iibsadaan beeraleyda in ka badan labalaabtan iyo labada kun saddex iyo labaatankii si loo yareeyo farqiga u dhexeeya qiimaha suuqa iyo lacagta beeraleyda laga siiyo haddana beeraleyda iyo khubaradu waxa ay sheegayaan in kordhintaas aysan gaarsiisnayn heerka loo baahan yahay waxaana ay weli dareemayaan in beeraleydu ay yihiin dadka ugu faa'iidada yar marka laga hadlayo dhaqaalaha ka soo baxa marka la dhoofinayo gaana tusaale ahaan hadda waxay ku bixisaa qiyaastii afar kun iyo sideed boqol oo dollar halkii tan balse tahriibiyaashu waxay ku helaan ilaa sagaal kun oo dollar haddii ay dib uga iibiyaan guinea iyo liberiya waa sida ay sheegeen khubrada dhanka warshadeynta si kastaba ha ahaatee beeraleyda qudhooda ma helaan faa'iidadaasi waxaana intii badneyd ee faa'iidada qaata tahriibiyaasha wakiilada iyo madaxda musuq maasuqa ku lugta leh dhanka caqabada ka imaaneysa musuq maasuqa iyadoo cadaadis xoogan uu jiro ayay dowladda ivory coast waxaa isku dayday inay qaado tallaab adag sanadkii hore waxay u aqoonsatay tahriibinta kakawga inay tahay dembi dhaqaale iyadoo siisay guddiga kakawga awood dheeraad ah si ay dacwado ugu gudbiyaan maxkamad gaar ah oo loo yaqaano maxkamadda maaliyadda laakiin shaqaalaha qaabilsan la dagaalanka tahriibinta ee ka shaqeeya dhulka iyo hawada si ay uga hortagaan dhoofinta sharci darrada waxa ay sheegaan in caqabadda ugu weyn ay wajahayaan ay tahay musuq maasuq shan sarkaal oo sarsaare inay ku jiraan taliya booliis madaxa kastamka iyo guddoomiyaha magaalada sibiliyo ee lagu qabtay magaaladaas oo dhacda xuduudda galbeed ee ivory coast kuwaas lagu eeday in ay laaluush ka heleen tahriibiyayaasha marka duuliyaha diyaaradda helikobterka ee faransiiska ah uu helo kakaw la tahriibinayo waxa uu bixiyaa amar isagoo adeegsanaya codbixiye si gawaarida loo joojiyo waddadana loogu baaro waxaana howshaas u taagan ciidamada gaarka ee ivory coast ee ku sugan dhulka laakiin wuxuu sheegay in mararka qaar ay jiraan caqabado gudaha oo adag waxaana uu tusaale usoo qaatay in shan tan oo kakaw oo ay ciidamadu qabteen laga yaabo inay noqdaan saddex tan marka warbaahinta loo sheego waxaana ula xiriiriyay arrinkaasi in laba tan oo ka mid ah la musuq maasuqayo duuliyuhu waxa uu si toosa farta ugu fiiqay dowladda ivory coast isagoona xusay in dowladdaas ay doonayso inay muujiso inay wax qabanayso si ay u qanciso beesha caalamka dhabtuna ay tahay in dowladdaas lafteedu ay ka faa'iidaysato ganacsigan warbixinta uu soo saaray financial times waxay xustay rajada isbeddelka iyadoo sheegtay in waddamada yurub lagu wado inay qaadaan tallaab lagu hirgelinayo qorshe cusub oo wax ka bedela habka ganacsiga kakawga taas oo lagu adkeynayo raadraaca badeecadaha si looga hortago waxyaabaha lagu soo dhoofiyo sida sharci darrada ah haddii kakawga aan la ogaan karin halka uu ka yimid waxaa laga yaabaa inaan laga ogolaan suuqyada yurub ayaa lagu yiri warbixinta wargeyskan arrintan waxay noqon kartaa isbeddel muhiim ah lagu ciribtirayo tahriibka waxaana ay fursad u noqon kartaa in la dhiso suuq hufan oo xasiloon hase ahaatee waxaa meesha ku jirta oo ka hor imaanaya caqabadda ah iska caabinta shirkadaha waaweyn ee dalalka yurub kuwaasoo si aada uga macaasha tahriibinta kakawga ee laga soo saaro dalalka afrika ee loo tahriibiyo qaaraddaasi shirkadaha waaweyn ee shukulaatada sida mondelis iyo kuwo kale waxay codsanayaan in dib loo dhigo dhaqangelinta xeerarka cusub iyagoo xusay inaysan weli diyaar u ahayn nidaamyada cusub ee raadraaca codsiyadaas waxa ay si cad u muujinayaan loolan u dhexeeya hufnaanta suuqa iyo dano dhaqaale oo xoogan iyadoo ay suuragal tahay in shirkado badan aysan doonayeyn in la iftiimiyo silsilada sahayda ee dhabta ah maadaama ay si dadban ugu lug yeelan karaan kaakaw aan si sharci ah loo soo dhoofin marka si gaar ah diiradda loo saaro cidda sida tooska uga macaashta dhoofinta iyo tahriibinta sharci darrada ah wakhtigan la joogo warshadaha shukulaatada caalamiga ah waxay weli ku tirsan yihiin kaakaw aan la hubin halka uu ka imaanayo si qarsoodi ahna loo soo tahriibiyo beeraleyda afrikaanka ah kuwaasoo gacmahooda ku beera ku gooya kuna qalajiya kaakaawga waxay weli helayaan faa'iido aada u yar halka maafiyada tahriibinta ay kasbanayaan malaayiin dollar mas-uuliyiinta masuqmaasuqa ku lugta lehna ay jawaabka buuxsadeen iyo shirkadaha waaweyn ee shukulaatada oo macaashkooda uu sii labalaabmayo kaakaawgu waxa uu noqday badeecad qaali u ah sida saliidda iyo dahabka balse waxaa lagu kasbadaa dhiig dhidid iyo dulmi caalamkana waxa uu yidhi si kalsooni leh u cunayaa shukulaatada qofka isticmaalana waxaa dhacda inuusan isweydiin halka ay ka timaado asal ahaan shukulaatada waxaa laga sameeyaa geedka kaakaawga mirihiisa oo laga soo tahriibiyo beeraha afrikaanka waxaana ka faa'iideysta kooxo maafiyo ah iyo dowlado musuq maasuqa uu dilooday waxaana xaqoodii sida ay tahay u dudsiiyeen dadka soo saarayay mirahaasi afrikaanka ku nool ivory coast waxa uu dhiid iyo xoogba isugu geeyaa shaqadiisa iyadoo la sugayo in kaakaawgiisa uu gaaro yurub lacago boqolaal milyanna laga sameeyo sanadkii balse isagu waxa uu ku jiraa saboolnimo sababo la xidhiira shabakadaha sharci darrada ah oo la ogyahay balse aan la joojin boobka ay wadaan waxaa sidoo kale xusid mudan oo si weyn usoo shaacbaxayay sanadihii u dambeeyey doorka shirkadaha iyo dowladaha reer galbeedka ee ku aadan dhaca iyo musuq maasuqa lagu hayo mirahan cajiibka ee geedka kakaawga oo ka mid ah kheyraadka rabaaniga ee afrika kuwaasoo si aada looga isticmaalo caalamka loogana adeegsado dhinacyo kala duwan oo cuntooyinka ah of what we do not produce and producers of what we do not consume.
waxaan noqonnay dad isticmaala waxyaabaha aysan soo saarin iyo dad soo saara waxyaabaha aysan isticmaalin afrika waxay caan ku tahay soo saarista waxyaabaha qiimaha jaban tusaale ahaan haddaad tahay beeraley leyberiyaan ah soona saartid ruberka shirkadaha waaweyn ee yurub ay kaa siistaan qiimo jaban kadibna dib laguugu soo celiyo isla wixii shalay ah soo saartay iyadoo farsamaysan kana qiimo sarraysa adiga ma ogaan kartid awoodda aad leedahay marka aad tahay beeraley tacbada qumbaha kaakawga oo ku nool toogo ivory coast ama gaana oo aadan samayn karin shukulaato inkasta oo ay jiraan iskudayo cusub oo lagu samaynayo shukulaatada haddii aad qumbaha iyo kaakawga u iibgeyso shirkadda cadbury ee ingiriiska ama shirkadda nasle ee switzerland kadibna shukulaatadii ay soo sameeyeen aad ku iibsato qiimo labaatan jeer ka badan qiimihii lagaa siiyey qumbahaagii ama kaakawgaagii markaas horumar ma samayn kartid sidoo kale marka aad haysato lithium adigoo jooga kongo ama zimbabwe oo aadan samaysan karin biteriyo waxaad ku qasban tahay inaad u qaadato yurub iyo ameerika sidoo kale marka aad haysato coltan oo haddana aanu jirin hal dal oo ka mid ah kuwa afrika oo soo saara moobeelada gacanta ma samayn kartid horumar haddii aad leedahay qaxwo oo aadan u yeelin qiimo dheeraad ah nesley ayaa sidaas samaynaysa haddii aad haysato caano waa laato midda howshaas kuu qabanaysa xitaa maanta afrika waxaa dhammaan shirkadaha waaweyn ee dhalooyinka biyaha laga soo iibsadaa coca cola ama nesley tani waa xaaladda ay afrika ku sugan tahay That is the state in which Africa finds herself.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa caalamulyowm sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور